subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa talaado bisha maarj waa koob iyo soddon sannadka laba kun iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdiya caashe ibraahim caashe cuud
qodobada aad idaacadda subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo saartay amaro la xidhiira xanuunka coronavirus dunida waxaa ku sii faafaya weliba si xool ugu sii faafaya caabuqaan loo yaqaano coronavirus covid nteen maanta oo laga bilaabo maanta oo talaado ah soddon iyo kowd bisha saddexaad laba kun iyo labaatan waxaan wada fasaxnay dugsiyada qur-aanka kariimkaa iyo meelaha lagu barto diinta sida moolaacyadoo kale
waxaan sidoo kale idiin haynaa soomaalida swiden oo wada dadaalla ay doonayaan inay dadka soomaalida kaga badbaadiyaan xanuunka covid kaasoo soomaalida u dhimatay ay hadda yihiin in ka badan toban qof wararkii ugu dambeeyey ee dagaal beeleeda shalay ka dhacay kismaayo iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
gudoomiyaasha gobolada maryland virginia iyo duqa magaalada caasimadda ee washington d c ayaa dhammaantood soo saaray wareegto inay dadka deegaanadooda ku amrayaan inay guryahooda joogaan tirada guud ee saddexdan deegaan ee deriska ah ayaa dadka qaba xanuunka covid ay hadda tahay gobolka maryland waxaa tirada ay hadda joogtaa virginia halka ay washington d c na ka tahay dhinaca dhimashada gobolka virginia waxaa ilaa hadda u dhintay qof maryland qof halka washington d c na u dhinteen sagaal qof taas oo tirada guud ee dhimashada ee saddexdan deegaan ka dhigaysa qof dhinacaas iyo gobolka new york oo ah meesha uu xanuunkani dalka maraykanka faraha ba-an ku hayo gudoomiyaha gobolkaasi andrew como ayaa soo saaray codsi deg deg ah kaasoo u jeedinayo howlwadeennada caafimaadka inay si xisxilqaana u soo shaqogalaan isniintii shalay waxaa gobolkaasi ugu dhintay laba boqol iyo konton qof taasoo tirada guud ee dadka gobolkaasi ku dhintay ilaa iyo hadda ka dhigaysa in ka badan kun iyo laba boqoloo qof
halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la xiro dugsiyada qur-aanka iyo mowlacyada diinta lagu barto wasaaradda ayaa dhinaca kale waxay tale u jeedisay masaajidda in ay xiraan amarka dowladda ayaa waxaa u dhaqan galaya talaadada maanta ah maxamed cabdi xasan sandheere ayaa haddaba arrimahani waxa uu ka waraystay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wacalaa alihi wasaxbihi wasalam sidaad la socoto ayaantan dunida waxaa ku sii faafaya weliba si xool ugu sii faafaya caabuqaan loo yaqaano coronavirus covid nteen marka wasaaradda iyadoo xil iska saarayso badqabka iyo caafimaadka bulshada ayaa waxay soo saartay dhowr qodob qodobadaas oo ugu horeyso maanta oo laga bilaabo maanta oo talaado ah soddon iyo kowd bisha saddexaad laba kun iyo labaatan waxaan wada fasaxnay dugsiyada qur-aanka kariimkaa iyo meelaha lagu barto diinta sida moolaacyadoo kale sidoo kale waalidiinta oo ardayda de dhaleen oo dugsiyada dhigtaan waxaan waxaan farnay iyagana sidoo kale in macalimiinta xuquuqdooda ay ilaaliyaan oo inta dugsiga uu fasax yahay xuquuqda macalimiinta ay ilaaliyaan intaasaan farnay masaajidyada waxaan soo jeedinay annaga masaajidyada waa la xiray ma dhihin laakiin waxaan soo jeedinay dadka waxa waxaa afdal u ah oo u wanaagsan inay guryahooda ku cibaadaystaan yani haddii la awoodo maxaa yeelay cudurkan wuxuu ku faafaa isu imaashaha badan oo dadka tirada badan isku imaanayaan oo cudurkan mar walba ku faafaa marka waxaan soo jeedinay shacabka soomaaliyeed dad muslimiin ah boqolkiiba boqol muslin ah waaye diintana dee mar hore kun afar boqol oo sano ka hore noo sheegtay cudur hadduu dhaco wax la samaynayo cudur hadduu dhaco weliba cudur cudurada noocan oo kale oo faafo in dadka guryahooda ay ku nagaadaan aysan guryahooda ka soo bixin waddan kale yani aan hadduu ka dilaaco waddankaas aan la gelin waddanka aan isku safrin waan gartay marka dadku waxay isweydiin karaan dugsiga iyo mawlacu way ka dad yar yihiin masaajidda ujeeddaduna waxay tahay dad isku imanaya marka meeshii dadka badnaa maxaad uga yarxishoteen
dugsiga horta arrintiisaan kuu sheego markii iskuulaadka la fasaxay kadib ardadii dee waxay u badan yihiin dhalinyaro yar oo under fifteen ay u badan yihiin intooda badan dugsiyada qur-aanka weli ku jiraan dugsiyada qur-aankana dee waa taqaanaa intooda badan waa waxay u badan yihiin meelo aad u yar yar oo ciriiri ah oo afar mitir shan mitir oo square ah marka laba boqol oo arday ama boqol arday markii meeshaas laiskugu keeno dhibaatada ka dhalan karta waa dareemi kartaa marka caruurta yarna yaryarna dee waxawaaye aaday ugu nugul yihiin cuduradan oo kale marka anagoo badqabka ilaalinayna caafimaadka caruurtaas ayaan horta marka koowaad dugsiyada ku bilownay oo ciriirigaas iyo kulaalka iyo maarso lagu jiro masaajidada waxaa laga yaabaa meelo oo de goolishooda aad u qurux badan tahay mukefi ay ka daaran yihiin marwaaxado ka daaran inay tahay dugsiyada qur-aanka waa sidaa la socotid waa meelo aad ciriiri u ah marka ardaydana de aad iskugu dhow yihiin marka saas darteedaan usoo horumarsiina waan gartay marka waad kula taliseen amaba waxaad tidhahdeen sidanaa wanaagsan saad ii sheegtay markaad la hadlayseen masaajidda inteyn leeg bay u hoggaansami karaan baad is leedahay hadalkaas wanaagsan ee dowladda
annaga horta keligeena de go-aan iskama qaadanin madaxda qarankaan la tashanay culammadoo dhan aan iskugu keennay markaan talooyinkan aan soo saaraynay culammadaan kala tashanay waa u sheegnay shirka shir saxaafadeedka aan qabanay iyagaa nagula jiro iyagaa weliba u soo jeediyey oo dee qaarkood inay dadka kale wakiil ka yihiin noo sheegeen marka waxaan rajeynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo inay taladaas ay qaadan doonaan insha allah waan gartay marka maxaa xilligan kusoo beegaad is leedahay in la yidhaahdo goobaha diinta inagoo og in dowladdu ay hore usoo saartay in goobaha kale waxbarashada sida jaamacadaha iyo iskoolada caadiga ah wakti horeba la fasaxay sidaa la socotay marka hore dowladda go-aankii hore soo saaraysa iskuullada lagu xirayay jaamacadaha waddanka waxa keliya ka jira wuxuu ahaa hal kaysoo ahaa sidaa la socotay isbuucan waxaa nagu soo kordhay ilaa laba kaysoo kale ilaa saddex kays ay hadda gaarsiisan yihiin marka iyadoo laga sii baqaayo marka inuu cudurkan nagu sii faafo saas darteeda marka go-aankan hadda aan usoo dedejinay waan gartay haddaan dib ugu noqdo arrintii masaajidada ilaahay ma keeno hadday dhacdo in la yidhaahdo masaajid ama masaajido laysugu yimid ayaa xanuunkii lagu arkay ama dad ku kala qaadeen dowladda ama wasaaradda awqaaftu mas-uuliyadda ma qaadaysa
runtii horta dee waxaan ilaah naguma keeno waa cudur waaye cudurna dee yani si kastaa lagu kala qaadi karaa uu faafaa mar walbo laakiin waxaan rajeynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo tallaabadan annaga aan soo saarna hadda talooyinkan masaajidada iyo iyo iyo imaamyadan usoo saarna taas inay qaadan doonaan hadduu ilaah yidhaahdo ayna ka fogaan doonaan maxaa la dhahay meelaha hadda dee horta marka koowaad waxaan soo jeedinay guryahooda inay kusoo weys qaataan dadka musqulaha iyo meelaha loogu weys qaatay aan ka bilownay tallaabada noo xigtana waxay noqon noqon doontaa hadduu cudurkan sii faafo in maaragtay masaajidada laftooda aan joojinno oo gebi ahaanba la xiraan aan aan tallaabadaasaan qaadan doonna hadduu ilaah yidhaahdo kaasi waxa uu ahaa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan oo khadka taleefonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere dhinaca dalka maraykankana jimcihii toddobaadkan ayay ahayd markii guddoomiyaha gobolka minnesota tim walls uu ku dhawaaqay in dadku ay guryahooda joogaan xanuunka covid sagaal iyo toban dartii tirada guud ee xanuunkan uu ku dhacay gobolka minnesota ayaa hadda ah shan boqol toddobaatan iyo lix halka ay toban qofna ilaa iyo hadda u dhinteen haddaba sidee ayaa amarkani uu bulshada u saameeyey bulshada soomaaliduse ma u hoggaansamaysaa waryaheenna maxamuud masacda ayaa arrimahaasi iyo sida dadka waayeelka soomaalidu ay wehelu helaan xili la kala xidhan yahay ka waraystay cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka minnesota maxamuud aade aad ayaad u mahadsan tahay sharcigan uu guddoomiyaha ama gobanarka gobolkan tim wats uu soo dejiyey waxay ka mid tahay dadaalada loogu jiro sidii looga hortegi lahaa cudurkan ama caabuqan coronavirus maanta gobanarka sidoo kale wuxuu soo jeediyey mahadcelin ah in dadka gobolka minnesota intooda badan ay sharcigii ajiibeen sidii la rabeen ay u ixtiraameen inkastoo ay jiraan dad badan oo iyagu weli cudurkan aanan ama amaradan la bixinayo aanan u qaadanaynin sidii la rabay bulshada soomaaliyeedna dad ka mid ah oo dadkaas ku jira way jiraan laakiin inta badan bulshadu amarkii lasoo dejiyey iyo sharcigii way raaceen guryahoodana way joogaan waxyaabihii laga codsaday inay sameeyaan aad ay u sameynayaan dad aada u tira yar balse ayaa weli amarkii aanan jebinaya waxaa jirta in amarkan cusub uu haddana wax fara badan ogolaanayo dadka inay samayn karaan taasoo lafteeda aad moodo dadku inay iskaga qaldan tahay qaar soomaalidu waxay u fahamsan yihiin in gebi ahaanba guryahan laga soo bixin wax walbana albaabada laiskugu dhuftay halka kuwa kale ay sidii loo khafiifiyey aad moodo inay uga faa'iidaysanayaan bal marka waxyaabaha dadka loo ogol yahay in la sameeyo iyo waxyaabaha la diidan yahay maxaa ka mid a amarku waa wuu cadyahay waxyaabo lagu ogolyahay iyo waxaan lagu ogoleyn ayaa jira waxaa lagu ogolyahay haddii aad dukaan ka soo adeeganayso oo aad doonanayso cunto waxaa lagu ogolyahay haddii dhakhtar ballan aad leedahay ama dhakhtar aad aadayso ama dentiste ama farmasiyaha aad dawo ka soo qaadanayso waa lagu ogolyahay makhaayadaha maadaama la wada xiray makhaayada waxaa jira cuntadii laga soo qaadan karo waa lagu ogolyahay inaad soo qaadato cuntadaas intaad tagto cuntadii aad ka soo qaadato waxaa kaloo lagu ogolyahay inaad bannaanka aaddo oo jimicsi soo samayso goobo badanoo waxaa jira jaradiinooyina meelo badanoo lagu lugeeyo ayaa jira cimiladii maadaama ay wanaagsan tahay dadkiina guryihii ay ku xaniban yihiin waa lagu ogolyahay inaad jimicsato oo soo lugayso laakiin waxaa kaloo lagu ogolyahay waxyaabaha la yidhaahdo adeegyada maaragtay daruuriga ah dad waxaa jira sanduuqyo boosta leh oo waxyaabo muhiima ka soo qaata ama boostada wax muhiima raba inay ku diraan oo ama ganacsigooduba uu ahaaba dad dad kale wax u dir ahaa waa loo ogolyahay waxaa kaloo loo ogol yahay dadka shaqaalaha ah ee shaqooyinka muhiimka qabta sida booliiska oo kale sida warbaahinta adigu aad ka mid tahay wariyaasha iyo warbaahinta waa loo ogolyahay iyagu inay maarata shaqadooda ay wataan waxaa loo ogolyahay caafimaadka dadka ka shaqeeya oo iyagu safka hore ku jiraba dhakhaatiirta iyo qof walba dhakhtar ka shaqeeya waxaa kaloo loo ogoleen qof jiran qof jiran ama xanuunsan inaad dhakhtar ku soo booqato soomaalida inta badan dadka markay xanuunsan yihiin dadkeenu aad bay usoo booqdaan waa gartay waxaa jira dad fara badan oo soomaaliya oo waayeela oo gobolkan degan waxaan la socdaa inay jireen dadaalo soomaalidu ay waday oo laysku dayey dadki maadaama guryaha la yariyaan laga soo bixin dadka waayeelku yihiin dadka inta badan looga warwarayo inuu cudurkani dhibaatada baan u geysan karo in ay jiraan dadaalo la doonaya dadka in lagu caawiyo ilaa hadda maxaa jira sida dadka ugu yaraan wehel noogu noqon karaa ma jiraan dadaalo ay jaaliyadu wado maxamuudow waa arin su-aal muhiima waaye dadka waaweyn ee waayeelka ah ama waalidka ah intooda badan waa dadkawaa dad keligood nool guryo keligood degan waana dadka cudurkan aad uu u saameynayo looga baqayo hadduu cudurku ku dhaco inta badan dadka laleeyahay halis ayay ku yihiin dadaalada jira inta badan waxay u badan yihiin wacyigelin oo hadda waraysigana aad samaynayso uu ka mid yahay wacyigelin dhab ah dad badan oo wacyigelintaas wada ayaa jira dad iyagoo isxilqaamay oo waxaa jira sameeyey grubyo ama dad isku tegay oo rabaan dadkan sidii loo gargaari lahaa xaafadan siidar anigu aan deganahay inta badan hay-ado waxaa jira ka shaqeeya oo dadkii iyagu inta badan cunto guryahooda adeeg ugu geynayay sidaad og tahay oo adiguna hore u samaysay makhaayado dad ganacsato soomaali ah oo iyagu si iskaa wax u qabsaa isku xilqaamay oo dadkii cunto guryahooda ugu geeya ayaa jira laakiin guud ahaan baahida ayaa badan ha wehelka dadkii maadaama aan loo tegi karin goobihii ay wehelka ka dhigan jireenna waa la xiray oo meelaha la yirahdo adult dakers meelaha dadka waaweyn lagu hayo gudoomiyaha gobolka minnesota ayaa maanta go-aan ka soo saaraba in la xiro meelahaasoo inta badan cuntana ay ka heli jireen wehelna ay ka heli jireen marka wehelka ugu muhiimsan waxa weeye in laga warhayo oo qofkii waayeelka ahaa ama waalidka ahaa ama dariska kula ahaa taleefon inaad u dirto oo si joogta ah uga warhayso ayaan dadka ku dhiirigelin lahaa kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada minnesota oo u warramayay wariyahayga gobolkaasi maxamuud masacde weli waxaanu ku guda jirnaa wararka la xidhiira xanuunka covid nneteen soomaalida ku dhaqan magaalada stockholm ee dalka sweden ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay doonayaan inay dadka soomaalida ahi kaga badbaadiyaan xanuunka covid nneteen in ka badan toban qof oo soomaali ah ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay halkaasi ugu dhinteen coronavirus halka dad ku dhow afartan qofna la dhigay qaybaha xaaladda degdega ah ee cisbitaalada haddaba khadka whatsappka ah ee magaalada stockholm ayaan waxaan kula xiriiray axmed cabdulaahi maxamed oo loo yaqaano axmed kaboole oo ah xubin ka tirsan golaha degaanka ee caasimada stockholm waxaanan ugu horreyntii weydiiyey halka ay marayso xaaladda dadka soomaalida ee magaalada stockholm ee dalka sweden ee xanuunka coronavirus uu ku dhacay dadka soomaaliyeed dalkan degan waxay ka mid ahaayeen dadka uu saa aad iyo aad saamaynta ugu yeeshay dad badanna runtii oo dalkan deganaay waan ku weynay haddana dad badan ayaa nooga xanuunsan ilaahi subxaana wa tacaala kuwii dhintaan aan laga naxariisto kuwa noolna allaha caafiyo marka dhibaato badan ayuu noo geysta runtii dhimashaduna aad bay maalinba maalinta ka dambaysa ugu sii saacidaysaa dadka soomaalidana runtii haddeertan tiradooda exacty ma garanayna inta ay tahay laakiin waxaad moodaa inay kor usii kacayso maalinba maalinta ka dambaysa inta markii hore la ogaa tirada dadka soomaalida ee uu ku dhacay ama inta u dhimatay intaad ogeydeen markii hore misey ahayd ano intaan ogeyn waxay ahayd mar ay dhintaan lix iyo mar ay dhintaan shan afar qof iyo dhowr iyo toban qof ayaa tirada runtii dadka aan naqaano exact nagu dambaysay laakiin maalin kasta dadka dhimanayay qayb ka yihiin maadaama dad badan oo soomaali ah oo ilaa ugu dambayntii aan ogaay ay soddon iyo toddoba qof ahayd dadka naga yaala intensifeka ay joogtay marka dad badan waxaa laga yaabaa inay ka mid yihiin dadka maalinlaha dhinta laakiin ilaa maanta oo kale ma aanan maqlin dad khaas oo soomaaliya oo la soo tabiyey laakiin shalay iyo maalintii ka horreysay maalmihii dhammaayoo dhan oo cudurkaana uu dalka kusii faafayey maalinba dad ayaa naga raacay dhimashada dad ilaa iyo hadda dadkii xanuunsanaa ee aada ogeydeen ka mid ahaa oo xanuunkan ka soo kacay oo bogsado guryahoodii kusoo noqday ma jiraan
cudurkan runtii dadka hadda sweden joogo oo dhanba sideed iyo toban qof ayaa ka kacday dhammaanba intii jiratay maadaama haddeetan aan kor u dhaafayno ilaa saddex kun iyo shan boqol gaarnay waxaa moodaa sideed iyo toban qof keliyaha ka ka caafimaaday meeshaas macnaheed waxay la mid tahay bersentiga fiicnaadana runtii aad iyo aadan hoos uga ugu maaragtay aan ugu aan uga jirnaa dadka runtii ku baaba-ay meeshaan ama ku dhintayna waa dadkii waayeelka ahay oo xaafadan weliba yaarba magaalada stockholm ay u badan tahay cudurka dadka u le-day ma dhihi karo runtii cudurka dadka u le-day laakiin dadka dhintay maadaama aanan aqoon waxaa sababay dhimashadooda yacni dadka u le-day xaafadaanay kasoo jeedaan oo waktigan kusoo aaday cudurkan jiro hal maraa waxaa dhacday ururka dhakhaatiirta soomaalida ee sweden ayaa tilmaamay in lix shan iyo toban dhimatay lix ka mid oo ay soomaali ahaayeen taasaad waxaad moodaa inay qolooyinkan midigtu si qaldan ay u fasirteen maadaama dhallinyaradu ay rabeen inay badbaadiyaan dadkan si xuquuqdoodii ama ama dhanka caafimaadka focus loo saaro ay qoladan midigta aad iyo aad u baabuunisay oo idaacadihii iyo waxaas gelisay ayna u heleen explanation in ay tahay dadka soomaalida oo dad cudurkan iyagu xambaarsan marka taasaa dhibaato ahayd dembi laga galayna ahayd runtii dadka soomaalida ah arrintaas saas kusoo baxday maahane dadka lama kala saaro sweden maxay ku macnaynayeen marka marka ay leeyihiin dadka soomaalida waa dad xanuunka xambaarsan maxay dadka arrintaa faafinaya ama dhahaya ku fasirayeen badanaa iyagoo soo xiganaya ee dhalinyaradii rabtay inay sida wanaagga leh ay laarmi ahaan ugu sheegto dowladda war dadka xaafadan degan lagada tirada badan yahay ee dhibaato gaara cudurku ku haya iyagoo raba inay dhahaan ayaa cunsuriyiintu ay ay si gaara ay u faafiyeen runtii iyo idaacaduba waxayna cuskanayaan hadalkaas waxay leeyihiin dadka soomaalida cudurkan sababta ay ugu faafayso xaafadda ay degan yihiin ugu badanta waxaa weeye guryaha ay degan yihiin oo cariiriya ee qoyskii oo laga yaaba in ay shan qof iyo ka badan ay ka kooban yihiin sidaas daraaddeed ay fudun tahay in ay isku qaadaan transition ay sameeyaan oo ay cudurku uu qofka qofka kale uga sii gudbo maadaama sidoo kale ay isbooqdaan oo kaljariyan dhaqamiyan ay isbooqdaan inay dadkaasu sii qaadaan arrimahaasay cuskanayaan maxaad markaa adinku hadda samaysaan si soomaalidii aada u badbaadisaan oo aad ugu yaraan loo yareeyo tirada dadka soomaalida ah ee xanuunkan uu dhibaatada gaarsiinayo
maadaama dadka waayeelka sababaha ay dhahayeen swedishku cudurradan way ku qaadeen ay kamid tahay informationkii hay-adaha kahortaga khataruhu ay soo saareen ma aysan akrinin arrintaas annagoo ka duulaynaa waxaan samayna in aad dadkeenii aan wacyigelino ururada oo dhallinyarada ayaan runtii la hadalnay ayaguna wacyigelin badan bay sameeyeen ururka sbaisiga dhallinyarada soomaaliyeed ee sweden iyo dadka annagoo ah siyaasiyiintii deegaanka iyo dadka masaajida iskaashanayna aad iyo aada runtii aan uga shaqaynay sidoo kaleeto annagoo ka fadhina stockholm councilka waxaan ku baaqnay in dadka waayeelka maadaama xaafaduhu ay cariiri yihiin in la geeyo meelo guryo ku meel gaara maadaama hoteeladii iyo hadda ay firaaqa yihiin in waayeelka kaleeto loo bixiyo hoteelada la geeyo si shirkadihiina lagu badbaadiyo ganacsi soo galo dadka waayeelkaahna ay helaan meelo ku meel gaara arrintaasuna waa arrin hadda doodeedii lagu jiro kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada stockholm ee dalka sweden khadka whatsappka ah ayuuna iigu waramayey
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a ugu yaraan afar iyo toban qof oo dhinacyadii dagaalamaya ayaa geeriyooday ilaa saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dagaal beeleed shalay uu ka dhacay deegaanada fuuma koyamo iyo jiroole oo qiyaastii soddon ilaa iyo konton kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo dagaal beeleedkan ayaa ah mid ku soo noqnoqday deegaanadaasi waxaa sida la sheegaya uu ku qotamaa lahaanshaha dhul deegaan maamulka jubbaland ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalkan haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi nooga soo diray wariyahayga khadar maxamuud xareed
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey afar iyo toban qof ayaa ku geeriyootay ilaa saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal beeleed shalay laba maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaanada fuumo koyamo iyo jiroole oo ku yaala duleedka dhanka galbeed ee magaalada kismaayo dagaalbeeleedkan ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay ku soo noqnoqonayay duleedka dhanka galbeed ee magaalada kismaayo iyadoo ay horay u jirtay waanwaan iyo dib u heshiisiin ay sameeyeen culimmada salaadiinta iyo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland kuwaasoo markii ay labada beelood heshiiyaanba ay xoogaa kadib dib u bilaabaan dagaalka dagaalbeeleedkan ayaa ku qotoma lahaanshaha dhul deegaan oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada kismaayo kaasoo ay beel kasta sheeganaysa inay iyadu leedahay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee gobolada jubbooyinka ayaa iyagu dhowr jeer oo hore isku dayey inay heshiisiiyaan labada maleeshiya beelood ee dagaalamaya inkastoo iskudaygodaasi uu fashilmay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland jenaraal maxamed warsame darwiish oo aan khadka telefoonka ee magaalada kismaayo aan kula hadlay si aan xaalka uga waraysanno ayaa ka gaabsaday inuu waraysi bixiyo isagoo sheegay in maamulkiisu uu wado dadaal dagaalka lagu qaboojinayo isagoo intaasi ku daray inuu dhowaan dib uga soo laabtay safar dhanka dhulka ah oo uu ku tegay dhulka uu dagaalka ka socdo ee duleedka dhanka galbeed ee magaalada kismaayo cabsida kale ee ka jirta deegaanada ay ku dagaalamayaan labada maleeshiya beelood ayaa ah khatar dhanka al-shabaab oo halkaasi ka jirta taasoo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland aanan u suuragelinaynin inay halkaasi tagaan oo ay kala dhex galaan dhinacyada dagaalamaya nabadoon cabdi colow cumar oo ka mid a salaadiinta magaalada kismaayo ayaa v o a u sheegay inay nasiib darro tahay dagaalka ka socda deegaanada dhanka galbeed oga beegan magaalada kismaayo waxaana uu dhinacyada dagaalamaya uu ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan oo ay wada hadlaan dagaalka khasaarihiisu xogta aynu ka hayno labada dhanba waa naga dhinteen raalli kama aanu nihin odayaasha iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo dhammaan isimada iyo boqorada iyo meel walba ay joogaan labada beelood dadka ku abtirsada iyo maamulka jubbaland oo horeyba barnaamijkan u sameeyey nabadgelyada ka shaqeeyey iyo annagoo hadda doonayna inaan ka sii shaqayno waxaan ku baaqayaa iyo culumudiinkii hore barnaamijkan ugu jiray in aynu dhex istaagno colaadaas soo afjarno aniga kula hadlaya baan safar waxaan ka baxay magaalada kismaayo waxaan tegay tuulo u jirta labaatan iyo siddeed kilomitr ilaa ay halkaas aan marayey waa cidlo weeye cid deganna ma laha marka waxa lagu dagaalamaa dadkan shaydaan baa qaaday senator iftiin xasan baasto oo ah senator ka tirsan dowladda soomaaliya islamarkaana laga soo doorto magaalada kismaayo ayaa labada beelood ee dagaalamaya ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan oo ay si nabadgelyo ah ay u wada noolaadaan waxaan leenahay joojiya dagaalka wax micnaa uu dagaalka ku turan yahay ma laha wiil unbaa ku dhimanaya wiil kuma dhalanayo dadku waa walaal waa ehel waa aqrab waa sokeeye wax maanta aan garan karno oo ay ku dagaalamayaan dadka iyagaa ma jiraan waxaan leenahay war haddaad islaam tihiin oo dadka deegaanka ummadda soomaaliya degan waxaan leeyahay ummaddaas walaalaha hala kala dhex galo hala gaaro ilaahay baan idinku dhaarshay maanta wax lagu dhimanayo deegaanka ma garan karno mana la aqbali karo dagaalkaa socdo anigu waxaan ahay senatar deegaanka ka soo jeeda u dhexeeya ummadda soomaaliyeed waxaan fariin nabadeed gaarsiinaya dadka ku dagaalamaya deegaanadaas waxaan leeyahay dadkaas hala walaaleeyo dadka walaalaha hala heshiisiiyo hala dhex galo insha allahu tacaala annaguna waan soo gaari doonnaa waa imaanayna hadda waxaan ku suganahay magaalada muqdisho war waxaan leenahay war allahiin alla hadduu yahay dadka dagaalka joojiya wax aad ku dagaalamaysaa ma garan karno waxa aad waxaasoo dhibaa u maraysaa ma garan karno war dhulkaa ma guuraya war dadkuu deeqayaa war ummadduu anfacayaa war wax nin dhintay dhul wax kuma laha hala joojiyaan ku baaqaynaa insha allahu tacaala ummadda islaamka deegaanka deganna waxaan leenahay ka qayb qaata dadka walaalaha isdilay dhexgala dhammaadkii bishii janwari ayay ahayd markii ardayda iyo haweenka ku nool magaalada kismaayo ay magaalada ka dhigeen dibadbax ay uga soo horjeedeen dagaalbeeleedka iyadoo sidoo kale uu jiray heshiis ay culimmada iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada kismaayo ay goobjoog ka ahaayeen oo ay kala saxiixdeen labada beelood kaasoo ahaa in beeluhu ay dagaalka joojiyaan hase yeeshee su-aasha ay saaka dadka magaalada kismaayo isweydiinayaan ayaa ah waxa hadda mar kale dib u soo cusboonaysiiyey dagaalbeeleedka khadar maxamuud xareed v o a nairobi haatanna dhegeystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan ee halkudhageedu yahay hilinka waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq
heestaasi hilinka iyo fanaanadda maandeeq ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddaydii subaxnimo oo idiin wadeen caashe ibraahim caashacuud anigoo ah maxamed cabdi iyo bashiir abikiroo dhinaca soo saarista inoo joogay intaynu dhammaanteen dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo